halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban sagaaliyo tobanka koob iyo soddonka mitrban efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo sabti ah bisha februari waa labayo toban sanadka labada kun labaiyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid ah ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay aamina maxamed oo ku boorisay dhinacyada isku haya etoobiya in ay xal nabadeed doonaan sidoo kale waxaad maqli doontaan abaaraha ka jira dhulka geeska afrika oo keenay in carruur badani ay iskuullada ka haraan guud ahaan deegaanka waxaa ka dhacday abaar ballaadhan oo saamaysay toban gobol oo ka mida deegaanka iyo toddobaatan iyo sideed degmo marka abaartaasi saamaynteedu runtii aad bay u ballaadhan tahay gaar ahaan waxay si gaara u saamaysay bahda waxbarashada iyo ardaydii waxbaranaysay qodobada kale ee aad idaacaddeenna saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo libiya ugu baaqday in nabad iyo doorasho xasiloon halkaasi laga hirgeliyo sidoo kale waxaad maqli doontaan dalka australia oo ay shaqola'aani ka taagan tahay iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay aamina maxamed ayaa jimcihii ku boorisay dhinacyada ku dagaalamaya etoobiya in ay joojiyaan dagaalka islamarkaana ay dib u soo nooleeyaan kalsoonida iyo inay bilaabaan dib u heshiisiin iyadoo colaadda waqooyiga dalka ay weli kasii socoto taas oo sida ay sheegtay laga cabsi qabo inay dhibaato aan la qiyaasi karin u geysato dadka rayidka ah markii ay ka soo laabatay etoobiya waxa ay sheegtay in ay dareen ka heshay dhammaan madaxdii ay kula kulantay waqooyiga dalka iyo caasimadda adis ababa in hadda uu jiro dadaal dheeraad ah oo lagu raadinayo nabadda madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa khadka telefoonka kula hadli doona dhigiisa ruushka valadimir putin gelinka dambe ee sabtida maanta sida ay sheegeen saraakiil maraykan ah iyadoo ay socdaan dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu qaboojinayo xiisadda ka dhalatay arrinta ukraine bayaan uu soo saaray aqalka cad ayaa lagu caddeeyey inuu duulaan kasta oo ruushku ku qaado ukraine ay jawaab midaysan ka bixin doonaan quwadaha reer galbeedku isagoo sheegay intaasi ay horseedi doonto hoosu dhaca awoodda iyo saameynta uu ruushku ku leeyahay gobolka maraykanka ayaa ka digaya in moscow ay leedahay ciidamo militari oo diyaar u ah in ay weeraraan ukraine wakhti kasta madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa sidoo kale lagu wadaa inuu isaguna la hadlo madaxweynaha ruushka valadimir putin kooxda taalibaan ee talada dalkaasi afghanistan haysa ayaa sheegay jimcihii in ay xabsiga kasii daayeen laba saxafi oo ajnabi ah iyo saaxiibadooda maxalliga ah kadib markii ay xaqiijiyeen aqoonsigooda ku dhawaaqista ayaa timid saacado kadib markii hay-adda qaxootiga adduunka ee qaramada midoobey ee u n h c r ay xaqiijisay in lagu xidhay magaalada caasimadda ee kaabuul iyadoo sheegtay in ay u shaqaynayeen hay-adaha gargaarka ayna socdaan dadaalo lagu sii deynayo dadkaasi xariga ayaa dhaliyey qayladhaan caalami ah iyadoo dadka dhaleeceeye ay ku dhaleeceeyeen in ay tahay weerar ka dhan ah warbaahinta xorta ah oo ay geysanayaan madaxda taalibaan afhayeenka taalibaan sabiixullah mujaahid ayaa ku dooday in ajaanibta xabsiga loo taxaabay kadib markii ay soo saari waayeen warqado aqoonsi oo laga maarmaan u ah oo muujinaya inay u shaqeeyaan hay-adaha caalamiga ah ee ay sheegeen inay u shaqeeyaan madaxweyne ku-xigeenkii hore afghanistan amrullah saalex ayaa ahaa qofkii ugu horreeyey ee soo qoray kuna soo qoray bartiisa twitterka xariga isagoo sheegay in taalibaan ay sida hadalka u dhigay ay afduubatay sagaal qof oo reer galbeed ah oo uu ku jiro weliyihii hore ee b b c da andrew north iyo waxa uu sheegay nin kale oo reer galbeed ah oo xabsiga lagu hayo in isagana lagu magacaabo peter jovenel xaakim u dhashay dalka canada ayaa jimcihii amray dibadbaxayaasha in ay joojiyaan xanibaadda shanta maalmood ah ay ku hayaan buundada ambasador oo ah meesha ugu mashquulka badan ee xuduudda isku xidha maraykanka iyo canada madaxa garsoorka jeffrey morts ee maxkamadda sare gobolka ontario ayaa sheegay in amarka uu dhaqan geli doono toddobada fiidnimo wakhtiga maxalliga ah si loo siiyo mudaharadayaasha wakhti ay ku baxaan dibadbaxayaasha oo xiray buundada u dhexaysa windsor oo canada ah iyo detroit oo michigan ah oo dalkan maraykanka taas tan iyo isniintii ayaa sheegaya in xukunka uu ka hor imanayo xaqa ay u leeyihiin in ay si nabada uga mudaharaadaan xayiraadaha la xidhiidha tallaalka ma cadda in ciidamada ammaanka ay isku dayi doonaan inay meesha ka saaraan dibadbaxayaasha iyo in kale balse booliska windsor ayaa ka digay in dadkaasi la xiri karo lagana yaabo in gaadiidkooda laga qaado qiyaastii afar meeloodoo meel dhammaan ganacsiga u dhexeeya maraykanka iyo kanada ayaa sanad walba ka gudba buundadaas xanibaadan ayaa ku khasabtay baabuurta xamuulka in ay isticmaalaan buundooyin kale oo ku yaala dalkaasi kanada wasiir ku-xigeenka xafiiska waxbarashada dowlada deegaanka soomaalida cabdulqaadir maxamed shukri oo waraysi siiyey idaacadda v o a ayaa ka waramay saameynta ba-an ay ku yeelatay abaarta ka jirta gobolka dugsiyada waxbarashada deegaanka isagoo sheegay in ilaa iyo hadda ay saameysay abaartu dugsiyo dhan kun iyo laba boqol iyo afar dugsi ayna xidhmeen laba boqol iyo labaiyo afarafar labaatan dugsi halka toddoba boqol iyo sideetan dugsina ay marna xidhmaan marna furmaan faahfaahinta warkan waxaa magaalada jigjiga kasoo diray waryaheena maxamed cabdiraxmaan gaata
bismillaah saan la soconno ad ka hor haysaan guud ahaan deegaanka waxaa ka dhacday abaar ballaadhan oo saameysay toban gobol oo kamid a deegaanka iyo toddobaatan iyo sideed degmo marka abaartaasi saameynteedu runtii aad bay u ballaadhan tahay gaar ahaan waxay si gaara u saamaysay bahda waxbarashada iyo ardaydii waxbaranaysay marka waxaan odhan karnaa runtii annaga culays fara badan bayna ugu haysaa waana dareensannahay culayska leedahay intaan kari karana waan dadaalana waan daba soconna insha allah ilaa iyo hadda ma jiraan dugsiyo xidhmay abaarta darteed ha way jiraan dugsiyada ay horta guud ahaan saamaysay waa kun laba boqol iyo afar dugsi bay guud ahaan saamaysay marka qaabkay u saamaysay baa kala duwan oo qaarna dhammaantood way xidhmeen oo si toosay u xidhmeen qaarkoodna dadkii markay ay meeshii ka guuraan kuna soo noqdaan way xidhmayaan way furmayaan marka kun iyo laba boqol iyo afarta laba boqol iyo labaatan iyo afar ka mid ah guud ahaan way xidhmeen toddoba boqol iyo siddeetan ka midina barshial way xidhmeen wayna furmaan marmarka qaarkood waa tahay dhanka dowladda maxaa ilaa hadda tallaaba oo la qaaday si ardayda dugsiyada dhiganayay ee waxbarashadooda ayna u waayin ma jiraan qorshayaal la sameeyey saala socono horta abaarta si guud marka horeba dee wax qorsho oo loogu sii talagalo la yidhahdo abaar baa sanadkaa dhici doonta oo lagu sii talagalay caadiyan ma jirto abaaraha iyo colaaduhuba waa wax uun alla keeno oo si kaysa u yimaada marka way sirtaa qorshe ahaan in loogu talagalay bal sanada soo socda in bal wax loogu talagalay abaar ahaan loo diyaariyo laakiinse si guud saala socono wuxuu xafiisku guud ahaan la daalan dhacaa qorshayaashiisa u yaala maadaama waxbarashadu si guudba ay deegaanka ay dalkiisa inta kale ka dambeysay in bal wadan ahaan la soo gaadho marka abaartu markay dhacdo wixii tabara lahayo ayaa la sugeeyaa iyada oo lala kaashanayo xukuumadda iyo hay-adaha wadaagta ee ku mashquulsan waxbarashada marka waxa ugu muhiimsan ee hadda soofar laisku organis gareeyey iyadoo hay-adaha lala kaashanaayo waa in meelaha qaarkood weliba gaar ahaan meelaha ugu sii daran quudin loo sameeyo arday ka badan laba boqol iyo soddon kun oo arday ka badan ayay saamaysay oo meelahoodii ka baxay marka waxa ugu badan hadda aan gacanta ku haynayo waa abaabul iyo wacyigelin iyo hay-adaha oo laisku abaabulo quudinna loo sameeyo tiro fiican oo loo sameeyey iyo hay-ada u sameeyena way jiraan waa tahay haddii aad bal noo sheegto goobaha ugu daran ee hadda dugsiyada ay xidhmay ee labada boqol iyo inta ka badan ee dugsiyada xidhmay gobolada ugu sii daran ee ay ka xidhmeen dugsiyadaasi dugsiyada xidhme waa laba boqol iyo labaatan iyo afar waxaana ka xidhmay toban gobol oo kamid a deegaanka saala socono guud ahaan deegaanka wuxuu ka kooban yahay koob iyo toban gobol buu ka kooban yahay koob iyo tobanka toban ka mid ah ayay saamaysay degmo ahaana saddex iyo sagaahankiisa degmo toddobaatan state ka mid ah ayay saamaysay marka waad garan kartaa populationkii intay u badnayd ayay noqonaysaa intay ka saamaysay dugsiyadaasi ma dugsiyada caadiga ee degmooyinka ku yaala iyo iyo gobolada mise waa dugsiyada reer guuraaga iyo ka waran waxay u badan yihiin degmooyin ay gaadhay way jirtaa oo ay saamayseen laakiinse tirada ugu badan waxay wey dugsiyada loo yaqaano reerguuraaga ama waxbarashada aan dadban aan tooska ahayn ee dadku kolba mobilka ee la wareegaysay saamaynta ba-an ay ku yeelatay haddii abaartu sii socoto maxaa qorshe ah si dugsiyo kale oo deegaanka ayna waxbarashadii ardada ay helaysa ayna uga xidhmin kule qorshaha la qaatay waxaa weye dadku marka ay meel ka barakacaan ay dad kale kor tagaan meelaha ay tagaan iskuulaadka jira inay ka qayb qaataan marka si guud tiradii dadka soo kortegaysabaa ka badan tiradii horesii joogtay marka taas waxay keenaysaa marka cadaadis fara badan oo galaaskii tiradii ka badan iyo macalimiin baahika fara badan oo dheeraada oo qorshihii ka awood badan ayay keensanaysaa marka dadka iyagu gudahoodana sabaabul fiican bay sameeyeen inay meelihii ardayda soo dhoweeyaan inay dadkii ay la qaadan karaan ay la qaataan meelahay awoodi waayaanna xafiis ahaan qorshe waxaa laysla qaatay inta u badan ee laga yaaba inay sii socotaay ee hadda la rajeynaya haduun ilahay kasoo gaarin bil dambe unbaa lasii rajeynaya marka waxaa la diyaariyey tiim xafiiska waxbarashada iyo macalimiin iyo bahwadaagtii ayaa laisku abaabulay waxaa qorshe laysla qaatay abaartu markaysa u dhammaataba dadku ay mawladii ku noqdaan wakhtigii ka baxay intii abaartu ka saamaysay in galasyo dheeraada la siiyo in makeup galas loo badiyo in xilligii ka khasaaray loo kafalo xilligii sanadka dhammaadkiisa ay fasaxa qaadanayeena in lagu daro oo fasaxii sanadka la yareeyo qorshayaashaasa laga qatay in laga insha allah loogu soo kabo ardada xilligii ka khasaaray ee abaartu ay ka saamaysay waa tahay maadaama dad badan ay ka barakaceen goobahoodii oo ardaydii markaa iskuuladii ay ka xidhmeen goobo kale ay tageen ma jirta wax fariin ood ku baraarujinaysa in dadkaasi ay ardada waxbarashada goobaha kale ay tageen markaa ku daraan si ayna waxbarashadoodii uga istaagin runtii waanu faraynaa fariin fiican baan faraynaa fariintan ka horsaan la soconno dee abaartu aad bay u kurushahay waxa weeye xoolihii in badan bay ka saamaysay dadkana si aan uga saameynin ba hadda gurmudka dowladdu ka gaadhay marka mudnaanta koowaad horta waddanku inay badbaadaan dadku markay badbaadaan baa waxbarashada iyo secondary bay noqonaysaa haddii ay dadkii badbaadooda ay khatar gasho dee waxbarasho ka hadalkeed u adkaanaya marka hadda soo faar meelo fara badan biyihii iyo calafkii iyo rashinkii waa la gaadhsiiyey dadaal fara badan oo xukuumadda iyadoo hay-adaha caalamka iyo xukuumadda federaalka ba la kaashanaysa ayaa la gaadhsiiyey meelaha marka dadku ay degeen raashinadii iyo calafkiiyo biyuhu gaadheen waxaan ka codsanaynaa iyaga oo la kaashanaya bulshada ay soo kordegan yihiin inay ardadooda ay halkaa ka xidhiiriyaan haddii markay u suroobi weydana hadhow markay noqdaan qorshe xafiisku diyaariyey ee wakhtiga loogu kabayo ayaan insha allah uga faa'iidan doonaa una ka fari doonaa wakhtigii ay abaartu ay ka saamaysay wasiir ku-xigeenka xafiiska waxbarashada dowla deegaanka soomaalida cabdulqaadir maxamed shukri oo u warameeyey wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay aamina maxamed ayaa jimcihii ku boorisay dhinacyada ku dagaalamaya etoobiya inay joojiyaan dagaalka islamarkaana ay dib u soo nooleeyaan kalsoonida iyo inay bilaabaan dib u heshiisiin iyadoo colaadda waqooyiga dalka ay weli sii socoto taasiyoo sida ay sheegtay laga cabsi qabo inay dhibaato aan la qiyaasi karin u geysato dadka rayidka ah markii ay kasoo laabatay etoobiya waxa ay sheegtay in ay dareen ka heshay dhammaan madaxdii ay kula kulantay waqooyiga iyo magaalada adisababa in hadda uu jiro dadaal dheeraad ah oo lagu raadinayo nabadda xukuumadda federaalka ah ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare aabi axmed ayaa dagaal kula jirta ururka t b lf tan iyo bishii noofembar sanadkii labadii kun iyo labaatankii go-doomin dhab ah oo ay xukuumaddu ku qaaday gobolka tigrey ayaa sababtay in in ka badan shan milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar bini'aadantinimo qaar baa laga yaabaa inay hore ugu jireen xaalado macluul colaadda ayaa ku fiday dhulka ay dariska yihiin ee axmaarada iyo canfarta taasoo keentay in afar milyan oo qof oo dheeraad ah ay u baahan yihiin iyaguna gargaar aamina maxamed ayaa sheegtay in gargaarka la geeyo tigrey aanu ku filnayn ku-xigeenka madaxa qaramada midoobey ayaa ka qayb gashay shir madaxeedkii midowda afrika ee adisababa toddobaadkii hore ka dhacay kadibna waxay booqatay saddexda gobol ee ay colaaduhu ka jiraan sidoo kale waxa ay tegtay dhulka soomaalida oo ay abaaro ba'ani ka jiraan waqooyiga etoobiya waxa ay la kulantay hogaamiyeyaasha gobolka waxayna u sheegtay in qofna aanu ku guulaysan colaadda waxayna ku boorisay in ay joojiyaan dagaalka kii disembar baarlamaanka federaalka ee etoobiya waxa uu u codeeyey in la dhiso guddiga wadaxaajoodka qaranka laakiin waxay meesha ka saaraysaa jilayaasha muhiimka ah sida t b lf iyo ciidamada xoreynta oromo labaduba waxa ay dowladda federaalk ku dhawaaqday inay yihiin kooxo argagixiso warar ay heshay warbaahinta gudaha dalka etoobiya ayaa sheegaya in golaha sharci dejinta ay soo xuleen labayo afartan qof oo ka mid noqon doona guddiga oo ka kooban koob iyo toban qof liiska waxaa ku jira aqoon-yahano iyo diblomaasiyiin laakiin saddex dumar ah oo keliya ayaa ku jira ku-xigeenka xogayaha guud ayaa sheegtay in ay tahay wax laga xumaado in la arko sida ay u jeexjeexeen bulshada waqooyiga etoobiya waxay walaac gaara ka muujisay tacdiyada foosha xun ee lagula kacay haweenka waxay sheegtay in gaboodfallo ka dhacay waqooyiga oo dhan ayna la kulantay dad badan oo ka badbaaday kufsi wadareed kuwaasi oo la wadaagay sheekooyin naxdin leh oo aan nafteeda oo keliya taaban balse sida ay sheegtay turjumaanadii u turjumayna ay la qiiroodeen waxayna xustay in gobolka canfarta oo dumarka ay colaadaha ka jiraan ay raggu aad uga cadhoodeen tacadiyada loo geysto dumarkooda meelaha ay dadku ka dareemeen xanuunka dagaalkan waa in laga soo qaadaa wadahadalka qaranka ayay sheegtay nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a madaxa qaramada midoobey antonio guteres ayaa ugu baaqay dhinacyada siyaasadda libiya isku haya in ay mudnaanta koowaad siiyaan xasiloonida dalkaasi xilli uu dalkaasi isu diyaarinayo doorashooyin warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa qaahira inooga soo diray wariyaha v o eda xuseen saxnuuni antonio guteres ayaa xusuusiyey dhammaan hay-adaha kala duwan ee waddankaasi in hadafka koowaad uu yahay qabsoomidda doorashooyinka qaranka sida ugu dhaqsaha badan si loo hubiyo in rabitaanka siyaasadeed ee laba dhibic siddeed milyan ee muwaadiniinta reer libiya ee iska diiwaangeliyey liiska doorashada xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa warkaasi ku sheegay bayaan kooban oo uu ka soo saaray magacaabisa ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka libiya hadalkan ayaa kusoo beegmaya xili dalka libiya uu leeyahay laba ra-iisul wasaare oo iska soo horjeeda safaaradda maraykanka ee dalka libiya ayaa dhankeeda ka muujisay taageerada ay u hayso fariinta xogayaha guud ee qaramada midoobay maser guteres ee ku aadan xasiloonida iyo doorashooyinka guud ee waddankaasi qaramada midoobay ayaa horay ugu dhawaaqday horaanta maalintii khamiisa sii wadida taageerada ay u fidinayso cabdulxamiid dabiiba waa ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi afhayeen u hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay in qaramada midoobay ay sii wadayso taageerada ay u fidinayso dabiiba ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi kadib markii baarlamaanka libiya uu u magacaabay wasiirkii hore arrimaha gudaha ee dalkaasi inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee libiya afhayeenka ayaa sheegay in si khaldan loo fahmay hadalka ay horay qaramada midoobey uga sheegtay ra-iisul wasaaraha libiya waxa uuna caddeeyey in qaramada midoobey aysan diidanayn ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka libiya laakiin waxaan sugaynaa buu yidhi in aan la tashano ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan dalka libiya dhanka kale golaha qaranka ee libiya ayaa taageeray go-aanka aqalka wakiilada al sayid fatxi baashakha loogu doortay ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi ciidamada libiya ayaa sidoo kale ku dhawaaqay soo dhoweynta iyo taageerada ay u hayaan go-aanka baarlamaanka libiya waxa ayna yidhaahdeen waxaanu soo dhoweynaynaa ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi arrimahan ayaa imaanaya xili maalintii khamiisa cabdulxamiid dabiiba ra-iisul wasaarihii xilka laga qaaday ee dalka libiya uu ka badbaaday iskuday dil ah oo ka dhacay bartamaha caasimadda triboli shakhsiyaad u dhow ra-iisul wasaare dabiiba ayaa sheegay in dad aan la garanaynin si toos ah ay u rasaaseeyaan gaarigiisa xili uu ku sii laabanayay gurigiisa dabiiba waxa uu diiday ra-iisul wasaaraha cusub ee baarlamaanka dalkaasi uu doortay waxa uuna sheegay inuu xilka ku wareejin doono oo keliya dowlad lasoo doortay isagoo diiday marxalad cusub oo ku meel gaar ah in la geliyo libiya cabdulxamiid dabiiba ayaa maalintii arbacada ah ka qayb galay banaanbax ballaaran oo lagu dalbanayo ilaalinta dowladnimada iyo in la qabto doorashooyinka guud ee waddankaasi xuseen saxnuuni v o a qaahira
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington beeraleyda waddanka australia ayaa mirihii u soo go-ay aan lahayn shaqaale ka shaqeeya beerahaasi sidoo kale waxaa waddanka laga dareemayaa ciriiri shaqaalo la-aan ah dhan walba wariyaha v o eda ee qaaradda australia ibraahim cumar baafo ayaa ka wareystay cabdilcasiis qoryooley oo bare ka ah jaamacadda r m i t ee magaalada melbourne ugu horeyna waxa uu weydiiyey halka ay salka ku hayso shaqaale yaridan laga dareemay guud ahaan waddankaasi australia
laba arimood ayaa u sabab ah baafo tan hore waxa weeye xirnaashihii australia ay ka xirnayd caalamka intiisa kale labadii sano ee lasoo dhaafay ayaa sababtay in dad badan oo dibadda ka iman jiray oo halkan ka shaqayn jiray aysan imaanin oo ay ka shaqaynin sidoo kale arday fara badan oo boqolaal kun gaaraya ayaa iman jiray sidoo kale oo ka shaqayn jiray shaqooyinka kuwaasna ma aysan iman labadii sano ee lasoo dhaafay maadaama xadka uu xirnaa caabuqa covidka dartiis midda labaad waxa weye ganacsiga intooda badan waa ay xirnaayeen waxaa xusid madan in labadii sano ee lasoo dhaafay australia marna la xirayey marna la furayay ganacsiga waddankan waayacasiis meelaha ugu badan ee shaqaaluhu shaqaalyarida laga dareemaya haddii aad dul istaagto waa meelahee goobaha ugu waaweyn oo aad looga dareemay in shaqaalahu ay ku yaryihiin amba loo baahan yahay baahido ay jirto
waxaa weeye dukaamaysiga ama retailka waxaay yidhahdaan ha noqdaan maqaaxido maqaaxiyo ha noqdaan dukaamaha cuntada lagu iibiyo ganacsigii marna xirmeye marna furmayey oo ay dadkii iska lahaa markaasi maadaama ay shaqaalihii lacagtoodii si toos u bixinaynin maadaama ganacsigooda uu xiran yahay shaqaalihii ay iska fasxeen maadaama marka hadda la furay kuwaas ayaa ugu weyn sidoo kale beerihii oo miro guridii ah taasoo aad ugu tiirsanayd shaqaalo ka imaada dibadda sida kaas ahaan wadamada australia ay dariska ay la tahay sida baba new guinea oo kale iyo dadka backparkska ay dhahaan ama dalxiisayaasha ay ka yimaada yurub ingiriiska waa u badnaadeen oo ay dowladdu u ogoleed in ay hal sano waddanka ku noolaadaan kana shaqaystaan visa ay ku siin jireen tii baa xirantay marka beeralayda runtii aad ayay khasaare ugu haysaa waxaan arkaynay shaashadaha tv-ga maalmahan dalagii oo baxay oo maaragtay wax inta gooye la waayey geedihii ku bulolay marka dhibaata aad u weyn baa ay runtii haysata beeralayda oo dalagii ay abuureen ay la-yihiin xoogsata marka oga shaqaysa beeraha oo soo gura waayahay waa maxay marka tallaabada u degsan dowladda austraaliya si loo helo shaqaalo buuxiya meelaha bannaan laba tallaabo way qaada dowladda midda hore waxa weeye in ganacsiyadii la siiyey lacag dheeraad ah si dad ay u shaqaaleeyaan oo markaa aad moodid kabitaan dowladda ay ku kabayso ama magdhab la dhihi karaba maadaama dowladda amaradeedii lagu xiray ganacsiyada intii covidka uu aadka u sarreeyey waddankan sidoo kale dowladdu waxay sheegtay inay fududayn doonto siinta ama bixinta viisooyinka dadkii dibadda si ay u yimaadaan iyada oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadaba ay isku raacsan yihiin waxaa xusid mudan baafa sidaad la socota in loo dareeri doono doorashadii heer gobol iyo heer federaalba sanadkan gobolkan aan joogno ee victoria siyaasiyiinta labada dhinacba waxay markaasi doonayaan in beeralayda oo runtii codod aad u weyn leh mudanayaal baarlamaan oo fara badanna ay ku xiran tahay inay ayagu u codeeyaan ay isku dayayaan in ay qanciyaan beeralayda khaasatan iyo sida iyo ganacsatada yaryar si baahidan shaqaale la-aanta ah wax looga qabto dhaqaalaha waddankan iyo shaqaalihiisa intaba wuxuu ku tiirsanaa waddanka dibaddiisa xayiraad baana jirtay labadii sane ee lasoo dhaafay australia
waa tahay kaasi waxa uu ahaa cabdicasiis qoryooley oo barakaha jaamacadda r mit magaalada melbourne wuxuu ugu waramayey wariyaha v o eda australia ibraahim cumar baafo halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga e v o a gabagabadii idaacadda ayaan ku dhownahayay haddii aan qodobada wararka u door roon saaka idiin dulmara waxaa ka mid ah madaxweynaha maraykanka joe biden ayaa lagu wadaa inuu dhigiisa ruushka valadimir putin la xidhiidho gelinka dambe ee sabtida maanta sida ay sheegeen saraakiil maraykan ah iyadoo ay socdaan dadaalo diblomaasiyadeed oo lagu qaboojinayo xiisada ka dhalata ee arrinta ukraine bayaan uu soo saaray aqalka cad ayaa lagu caddeeyey in duulaan kasta oo uu ruushku ku qaado ukraine ay jawaab midaysan ka bixin doonaan quwadaha reer galbeedka isagoo sheegay intaasi ay horseedi doonto hoosu dhaca awoodda iyo saameynta uu ruushku ku leeyahay gobolka maraykanka ayaa ka digaya in moscow ay leedahay ciidamo militari oo diyaar u ah in ay weeraraan ukraine wakhti kasta sidoo kale madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa isaguna waxa uu la hadli doonaa madaxweynaha ruushkan idhahde valadimir putin kooxda taalibaan ee afghanistan ayaa sheegay jimcihii inay xabsiga kasii daayeen laba saxafi oo ajnabi ah iyo saaxiibadoodii maxalliga ah kadib markii ay xaqiijiyeen aqoonsigooda ku dhawaaqista ayaa timid saacada kadib markii ay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan qaxootiga iyo unhcr ay xaqiijisay in laga xuray magaalada kaabul ee caasimadda ah iyada oo sheegtay in ay u shaqaynayeen hay-adaha gargaarka ayna socdaan dadaalo lagu sii deynayo dadkaasi xariga ayaa dhaliyey qayladhaan caalami ah iyadaoo dadka dhaleeceeyeyna ay ku sheegeen in ay tahay weerar ka dhan ah warbaahinta xorta ah oo ay geysanayaan madaxda taalibaan laakiin afhayeenka taalibaan sabiixullah mujaahid ayaa ku dooday in ajaanibta xabsiga loo taxaabay kadib markii ay soo saari waayeen warqado lagama maarmaan ah oo caddaynaya hay-adaha ay u shaqaynayaan madaxweyne ku-xigeenkii hore afghanistan amarullah saalax ayaa ahaa qofkii ugu horreeyey ee ku soo qoray bartiisa twitter-ka xariga isagoo sheegay in taalibaan siduu hadalka u dhigay ay afduubatay sagaal qof oo reer galbeeda haatanna dhegeystayaal aynu ku wada lasanno codka fanaanka xasan aadan sabtar iyo heeskiisii beledweyn
wadnahayo bishoy sidetahay aniga iyo beerlula iskumana soo bixin salbargabaydii iyo bidaashireedii bundraayarte beredi weyn ku taale iyo loota guudkood bartankeeda maahay
codkaasi fanaanka xasan aadan sabtar iyo heeskaasi balagweyn ayaan kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadooda waddanka iman isla laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulan dambe oo dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a dale sidaasiyo subax wanaagsan